halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan muwjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka sagaal iyo tobanka mitirban iyo efimyada magaalooyinka geeska afrika ku yaala qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabtii bisha sebtembar waa soddon sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacaddeenna galabta waxaa halkan si wada jira idinka soo jeedinaya maxamed colaad xasan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda turkiga oo xariga ka jirtay saldhigeeda militari ee ugu weyn meel ka baxsan dalkaasi ay ka dhisto oo ku yaalla magaalada muqdisho
ciidamada soomaaliya arrintaas waa arrin siyaasadeed ma aha mid ganacsi annagu waxaan anagu arrintaas kuma jiro arrin horumar iyo maalgashi weeye degada boosaaso boosaaso lacagta gasha waa lacag ummadda soomaaliyeed ee la isticmaalayso mooshin baan ka keenaynaa weligayana waa wadaynaa inta war dadkeenu la baabi'inayo ama dadka iyaga dhibaato lagu keenaya waa ka shaqaynaynaa waana ku kasbannahay codkaas aad maqlayseenna waxay kala ahaayeen xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo walaac ka muujiyey maalgelinta dekedaha soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka dekedaha ee puntland oo isna isla arrintaas ka hadlayay goordhow ayaad maqli doontaan waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo salaamaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida dowladda turkiga ayaa maanta si rasmiya xariga uga jartay saldhig militari kii ugu weynaa ee ay turkiga dibaddiisa ku yeelato kaas oo ay ka dhistay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo taliyaha guud ee ciidamada turkiga huluusa akar oo xafladdii furitaanka ka qayb galay ayaa si wada jira saldhigan xariga uga jaray munaasabadda xarig jarka waxaa lagu qabtay saldhiga oo ku yaala deegaanka jaziira waxaana munaasabadaasi sidoo kale goobjoog ka ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo dublaansiyiin dalalka shisheeye ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in tallaabadani ay fursad u tahay inuu soo noqdo ciidankii soomaaliya oo sida uu sheega loo yaqaanay libaaxyada afrika ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in soomaaliya ay ku socoto jidkii dib u soo celinta qaranimadii soomaaliya taliyaha guud ee ciidamada turkiga hulusi akar oo isna sheegay in saldhigani uu dabooli doono baahida loo qabo dhismaha ciidan qaran oo ay soomaaliya yeelato ayaa ammaanay baahida saldhigan keentay waxaanuu sheegay in loo baahan yahay in ciidamada soomaaliya ay dib u hantaan ammaankooda taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sarreeyagaas axmed maxamed jimcaali cirfiid ayaa dhinaciisa sheegay in dhismaha xarunta iyo tababaridda ciidanka ay la socon doonto ciidanka oo loo qalabeeyo soomaaliya saldhigan oo ku fadhiya dhul baaxadiisu dhan tahay afar kilomitir oo iskuweera ayaa waxaa ku dhex yaala saddex dhismo oo ay ciidamadu degan yihiin xarumo tababar iyo garoomo ciyaaro in ka badan laba boqol oo askarta turkiga ah ayaa xeradaasi ku tababari doona halkii marba askar ka badan kun iyo shan boqol oo ka tirsan ciidamada soomaaliya tababarka uu turkigu u sameynayo ciidamada soomaaliya ayaa qayb ka ah dadaal caalami ah oo lagu xoojinayo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si loo gaarsiiyo heer ay la wareegi karaan ammaanka dalka marka ciidamada amisom ay baxaan xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka reg tylerson ayaa ku sugan caasimadda dalka shiinaha ee beijing wuxuuna baadigoob ugu jiraa sidii uu dalkaas uga heli lahaa iskaashi buuxa oo ku aadan ololaha ka dhanka ah dalka kuuriyada waqooyi si dalkaas cadaadiska ugu weyn loo saaro sidii ay u joojin lahaayeen daandaansiga dhinaca hubka nukliyerka ee ka aloosan gacanka kuuriya tylerson ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka shiinaha waxaana wadahadalkooda xoogga lagu saaray in kuuriyada waqooyi lagu cadaadiyo in ay ka laabato mashruuceeda hubka nukliyerka sidoo kalena wadahadallada dhex maray labada dhinac ayaa xoogga lagu saaray dhinaca ganacsiga iyo diyaargarowga safarka madaxweyne trump uu dalka shiinaha ku tegi doono bisha noofembar ee sannadkan
elaine duug oo ah siihayaha xogayaha arrimaha gudaha ee maraykanka ayaa jimcihii shalay u duushay jasiiradda borto rico oo ay burburisay duufaanta maariya miss duug ayaa dadka deegaanka u xaqiijisay in dowladda federaalka ahi ay garowsan tahay dhibaatada bani-aadnimo ee jasiiraddaasi ay la kulmayso misduug ayaa safarkeedan oo aan horey loo shaacin ku tagtay jasiiradda saacado kadib markii carmen yulin cruise oo ah duqa magaalada san juan gobolka gobolkaasi jasiiraddaasi bortarico ay u jeedisay ama ku jeesjeestay hadal kusimaha xogayaha arrimaha gudaha ay aqalka cad ka sheegtay kaasoo ahaa in dadaalada bortarico ka socdaa ay yihiin warar farxad leh
galab wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad si toosa noogala socotaan aan ku bilownay dowladda turkiga ayaa maanta si rasmi ah xadhigga uga jartay saldhiggeeda milatari ee ugu weyn ee turkiga debaddiisa ku yeelato oo ay ka dhistay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo taliyaha guud ee ciidamada dalka turkiga huluusa akar oo xafladdii furitaanka ka qayb galay ayaa si wada jir ah saldhigan xadhigga uga jaray wariyaheenna xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo taliyaha ciidamada milatariga ee dalka turkiga haluusiya akaar ayaa maanta si wada jira xarigga uga jaray saldhig milatari oo dowladda turkigu ka hirgelisay magaalada muqdisho saldhigan oo laga furay agagaarka ekis dugsigii tobabarka xalane ayaa ah dhismo ahaan saldhigga ugu weyn geeska afrika oo ay ciidamada turkigu ku yeeshaan magaalada muqdisho waxaana furitaankiisa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda diblomaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana ugu horeyn munaasabadda furitaanka saldhigani ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal axmed jimcaale geedi cirfiid oo sheegay in saldhigani lagu tababari doono ciidamada soomaaliya si ay u noqdaan ciidan tayadoodu wanaagsan tahay oo hanta guud ahaan amniga soomaaliya halkan aad u jeedaan oo ah kulliyadda lagu tababari doono saraakiisha saraakiil xigeenka iyo dableyda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo aan rabno inaan dib u dhisno waa ogsoontihiin ciidankeenna waxaa la aasaasay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waxaa laga aasaasay meel cidlo ah waxaa la gaaray meesha aragteen awood fara badan waxaa lagu gaaray dadaal saraakiil iyo mas-uuliyiin dalka soo maamulay oo aada iyo aad iskaga xil saaray in amniga qaranka uu dhismo maanta waxaan ku jirnaa qaybtii labaad oo aasaaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ah iyadoo weliba duruuf adag ayna haysato oo xagga dhaqaalaha iyo xagga amnigaba waxaan ilaahay ka rajaynayaa in mas-uuliyiinteenna dhammaan ama mas-uuliyiinteenna maamulka dalka ama mas-uuliyiinta ciidamada inuu ilaahay nagu ceebaynin oo aan hore u marno dhinaca kale taliyaha ciidamada milatariga turkiga haluusiya akaar oo goobta ka hadlay ayaa si kooban uga warbixiyey howlaha uu qaban doono saldhiggan milatari ay maanta xarigga ka jareen ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa sheegay in soomaaliya ay tahay maanta waddan rajadiisu soo laabanayso waxaana uu xusay in soomaaliya ay u baahan tahay ciidan xoog leh isagoo sidoo kalena sheegay in saldhiggan maanta la furay uu bilow u yahay soo kabashada dhismaha ciidanka soomaaliyeed soomaaliya waa waddan maanta maraya meel dadka soomaaliyeed ee rajadooda soo laabatay waa waddan maanta uu ka muuqday iftiin waa waddan maanta shacabkiisa iyo dowladdiisa isku soo dhowaadeen waa waddan maantay ku socdaa jaranjarooyinka horumarka qaybihiisa ugu horreeyey laakiin tallaabada ugu horreeya uu u baahan yahay si dalkani uu u gaaro meesha uu rabay inuu gaaro waxay tahay inuu helo ciidan soomaaliyeed oo aanan qabiil ahayn oo aan meel gooniya ka imaan laakiin ciidan matala ummadda soomaaliyeed leh tababarkii loogu talagalay u taagan inuu difaaco qarannimada ummadda soomaaliyeed dugsigan tababarka waad noo furteennaa waxa uu kaalin ama kaalin mugla ka yahay bilowgaas horumarkaas cusub aan tiigsanayna waan idinka mahadcelinaynaa saldhiggan ayaa waxaa ka howlgeli doona ilaa laba boqol oo askari oo ciidamo turki ah kuwaasoo dufcaddiiba lagu wado inay tababaraan kun iyo shan boqol oo askari oo soomaali ah waxaana tallaabadani ay qayb ka tahay dadaalka loogu jiro kobcinta ciidamada soomaaliya si mustaqbalka dhow ay u buuxiyaan kaalintay iminka dalka ugu jiraan ciidamada nabadilaalinta amisom oo ay sidoo kalena kala wareegaan howsha ay iminka soomaalida u hayaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
weli waxaad naga dhegaysaneysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imanaysa magaalada washington xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa walaac ka muujiyey qorshaha maalgelinta dekedaha soomaaliya ee imaaraadku horkacayo xildhibaanada saxeexay mooshin ka dhanah dekedaha imaaraadka maalgashanayo waxaa ka mid ah sacdiye salaad xaaji oo laga soo doorto puntland waxay ka hadashay in puntland ay dardargelisay dhaqangelinta heshiiskaas kadib markii ay maqleen inuu jiro moshinku waxayna ku eedeysay maamulka inay ku dhawaaqeen inay burburiyaan guryo tiro badan oo ka agdhow dekedda ismaaciil xuseen farjar ayay u warantay soomaali weyn oo dhan baa matalnaa xildhibaan qaran baa nahay laakiin dee meeshan nala kasoo doortayna way tahay waxyaalaha uu maanta gaas ugu dhiiranayo ama uu dadka hantidiisii iyo dhulkii uu rabo inuu ujajabiyo na waxayba kamid tahayba mooshinkan laga keenay wuu og yahay waana meesha keliya oo maanta saddex boqol iyo lixdan milyan intii lagu soo qaatay laga bilaabay xaafadihii wadanka in la burburiyo oo dadkii la barakiciyo daamijka walaala maanta la wado waa waxyaalo wallaahi qof kasta oo shaksi bili-aadan ah oo damiirla oo soomaaliya oo muslimah waa wax keliya uu ka diidiyo sababtoo ah deked baa la dhisayaa baa layidhi gaas wuu ku mahadsan yahay wuxuu soo qabtay laakiin waxa uu ku khaldan yahan in laga qabto way kuqas waa ka qabtay annagana nagu tahay inaan ka hadalno mooshin baan ka keenaynaa weligayana waa wadaynaa inta wad dadkeenu la baabi'inayo ama dadka iyaga dhibaato lagu keenaya waa ka shaqaynaynaa waana ku kasbannahay bari midda maanta ka taaganna reer bari oo keliya uma taala reer puntland oo keliya uma taala soomaaliya oo dhan bay maanta u taala dad intii lacag lagu soo qaatay masaakiin ah oo aan iyagoo aan waxba lagala tashan iyagoo aan waxba magdhow la siin cagaf cagaf iyo guryahoodii la leeyahay guryihii xataa aan ka baxa la orano dadki iyo caruurihii ay dhex taalo imagin walaa la yidhi waa laydin dul marinaya waa laydin burburinaya oo loo awood sheeganaya laakiin warka anagu ma hayno guryahan la burburinayo adigu warka xagaad ka keentay walaal maantay taagan tahay madaxweynaha ayaa afkiisa ka qiray madaxweynuhu wuxuu in badan sheegay oo dadka u sharaxay in horumar iyo deked iyo mashaariic la keenayo oo tusaale ahaan dekedda boosaaso horumar mooye aan waxba iska dhimaynin ma u muuqataa in xildhibaanada laftigooda arrintaa kasoo horjeedaan gaar ahaan deegaankii laydinka soo doortay puntland maya ma jirto horta taas in xildhibaanadii ka soo jeeday oo nacam puntlandna dad kuwa badan baa nala soo xiriiray saddex boqol iyo lixdan milyan buu ka sheegay gaas afkiisa inuu kusoo qaatay dekedda waxaana og tahay saddex boqol iyo lixdan milyan markii runta loo hadlo saddex dekedood bay soobay puntland u dhistaa maanta in deked la dhisaa waa wax fiican in horumar la sameeyaana waa wax fiican qof bili-aadana kasoo horkajeedi karaana ma jirto waxaynu ognahay xataa dekedan imaaraadka waxay ku taallaa bad dhexdeed cabdiweli isagoo aan dadka islaameed oo gurigii kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii la dhisay intuusan dhihin waa burburinaya waxa ka wanaagsan lacagta uu sheeganayo laakiin anigu gaasna waxaan leeyahay oo aan u marinaya in aad wanaagga halka sanoo ku hartay aa wanaag samaysid waan gartay oo ay ku dayasho biri kuu noqoto oo aad badda dhisid intaad dadka guryahooda burburinaysid
taasi waxay ahayd xildhibaan sacdiya salaad xaaji oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo laga soo doorto puntland hase ahaatee wasiirka dekedaha gaadiidka badda iyo ka hortagga dembiyada badda puntland saciid maxamed raage ayaa sheegay inay joojiyeen guryo ay damacsanaayeen inay burburiyaan wuxuuna eedaha ka imanaya xildhibaanada federaalka ku sheegay inay yihiin kuwo salka ku haya arrimo siyaasadeed isla ismaaciil xuseen farjar oo xildhibaankii hore wareystay ayuu u warramay waa run waan waan naftayda waa maqlaya dad cabanaya laakiin sida loo cabanayo runtii waxtaasi uma jiraan horta dekeda boosaaso waa deked aadiya waa deked muddo maaragtay hadda la isticmaalayay waktigeedii isticmaalku u dhamaaday taagan maanta waktigii wax la gelin lahaa ama maaragtay iyada dib wax loogu celin lahaa ama loo abaalgudi lahaa wixii ay qabatay waana dekeda keliya ilaa iyo maalintii dadku burburay dalku ilaa ninety one kii ilaa hadda sideedii u shaqeynaysa hal maalmaan istaagay marka waana dekeda dekedaa ugu yar waa hal markab oo boqol iyo shan iyo konton ah weeye dekedoo dhami heshiiska aanu galay waxa weeye dekeda boosaaso in lagu daro qayban af afar boqol iyo konton wejiga koowaada wejiga labaadna laba boqol lagu daro lix boqol iyo kontonkaas weeye maalgelinta la gelinayana waa faydkas bay leedahay oo maalgashiga la gelinaya waa marba hadba faydka koowaadna qeyb baa la gelinaya faydka labaadna qeyb baa la gelinaya laakiin waxaa jira xildhibaano ka tirsan tusaale ahaan federaalka oo kale dadkii ugu dambeeyey ka hadlay bay ahaayeenoo xitaa mooshin bay ku dareen qeyb ka ahaa dekedaha waxayna aada uga cabanayaan leeyihiin xitaa guryaha la burburinaya mashruucu sidii dadka loogu sheegay ma aha dekedii dibudhac baa ku jira bal dhaliilahaasoo kale maxaad ka odhan lahayd ismaaciil horta dekeda boosaaska maalintii ugu horreysay igu taayey dowladii maxamed siyaad bare toddoba iyo soddon guribay ka duuntay meesha hadda laga dhisay annaguna intii aanu joognay wax badan baanu duminay aad intaa inkasta badan baanu duminay markii dadki yidhaahdeen dee horumarba ma rabno ama maaragtay waxaan waxaan ku dadaalay inaana waxba dumin marka horta waxba dumin mayno dhibaataday leeyihiin waxbaana laka duminaya waa joojinay waxaanu ku dadaalaynaa inaanu dhinaca badda aanu ka dhigno arrinta ah xildhibaanada soomaaliya xildhibaanada soomaaliya arrintaasi waa arrin siyaasadeeda maaha mid ganacsi anagu waxaan anagu arrintaas kuma jiro arrin horumar iyo maalgashi weeye dekeda boosaaska boosaaska lacagta gasha waa lacag ummadda soomaaliyeed la isticmaalayso laakiin de wixii dibnima wixii siyaasadeed oo ka dhexeeya dowladaha iyo dowladda dhexe iyo runtii aada baan uga xumahay in maaragtay xildhibaanada soomaaliyeed horumar dee kulliba dalka gelaya inay maaragtay arrinta arrintaas ay ka dhigaan waan gartay marka waxaad leedahay tusaale ahaan guryahan laga cabanayo leey waxbaa la burburinayaa oo markii hore hadalkaa laga soo xigtay xukuumadda haatan tallaabadaa dib baa looga noqday mar haddii shacabkii ka naga nooga nooga cawdeen ay yidhahdeen la burburin maayo dhibaata ka timi waanu ka waaka waa waa waa waa waxaanu keenay xal kale inaanu badda buuxino reclamation samayno dhinacii aan beriga u soconaa inaan badda u socono tusaalahaan waxaa tidhi waa arrin siyaasadeed bay xildhibaanadaasi ula jeedaan waxyaabahay ka hadlayan waxa weye lacagta lasoo qaatay saddex boqol iyo lixdanka milyane ee la sheegay bay aada looga hadlay oo laleeyahay tusaale ahaan lacag badan baa lasoo qaatay lacagtiina waxaa loo isticmaalayaa uun in odayaal iyo dad kale la siiyo ay taageeraan dekedda laakiin horumar laguma samaynayo eedaha maxaad u aragtaa eedahaas waa eedaha waxwatama jiraan totally waayo lacagta la gelinayo anigu ma lihi dowladda puntlandna male eh dad maalgashiga dee bixinayaane waxayna ku bixinayaan hadba wixii dekeda laga qabto marka arrintaa laleeyahay maaragtay beel kalaa lagu bixinayaa iyo ma jirto waxa weeye dekeda boosaaso waa arrin ganacsi waa arrin horumar mana aha mid dee anagu aanu maamuleyna waa nin waa ninka maalgashiga ahi lacagta u gelinayo aniga maxaa gacanta ii geliye iswaxay marka arrimahaas oo kale waa arrimo iska siyaasadeed weeye
waraysiyadaasna waxaad ka heli doontaan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a kaasina wuxuu ahaa wasiirka dekedaha gaadiidka badda iyo ka hortagga dembiyada puntland siciid maxamed raage oo aan kula hadlay khadka telefoonka laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna dhegaystayaal waxa aan aadi doonaa barnaamijkii aad maanta oo kale aad maqli jirteen ee toddobaadlaha ahaa ee ku saabsanaa dhacdooyinka toddobaadka jamaal axmed cismaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddii aynu ka horreyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhacdooyin kala gadisan ayaa toddobaadkan ka dhacay gudaha dalka soomaaliya gobolka shabeellaha hoose wararka ka imaanaya waxaay sheegayaan in ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda soomaaliya ku lahaayeen deegaanka beri dagaalkaas oo dhowr sacdood socday ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo dhinacyadii dagaalamay uu soo gaaray waxaana wararku ay sheegayaan ilaa iyo ku dhowaad toban ruux inay dhinteen madaxweynaha dalka ruushka iyo dhiggiisa waddanka turkiga rajab deyb ordogan ayaa toddobaadkan waxay ku heshiiyeen in la riixo abuuritaanka aag ka cagaaran xasaradaha oo laga hirgelinayo gobolka muhiimka idlib ee waqooyiga waddanka siiriya hadafka arrinkan ugu weyn waxa uu yahay sidii loo dhammayn lahaa dagaalka sokeeye ee siiriya ka soconaya xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa toddobaadkan gaareen magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka galmudug si ay dhexdhexaadeen uga dhex bilaabaan xubnaha maamulka galmudug oo toddobaadkan iskhilaafay arrintan waxay ka dambaysay kadib markii ay madaxweynaha galmudug axmed ducaale xaaf uu sheegay in uu taageerayo go'aanka dowladaha carabta ee dowladaha imaaraadka iyo sacuudiga ay ka gaareen godoominta khadar iyadoo dowladda soomaaliya go'aanka ka duwan ay hore u qaadatay ayaa madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyaha baarlamaanka waxay ka soo horjeesteen arrinkaasi islamar ahaantaasina taa oo keentay in khilaaf xubnaha maamulka galmudug uu soo kala dhex galo xildhibaanada gaaree cadaado waxay sheegeen inay ku fashilmeen oo ay ku guuldaraysteen in ay dhexdhexaadinta ku guulaystaan iyagoo ku eedeeyay dowladda soomaaliya inay faragelin ku hayso khilaafaadka halkaasi ka aloosan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa qodobkan madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafduu hogaaminayo ayaa toddobaadkan gaaray waddanka boqortooyada sacuudi arabiya waxaana halkaas uu kula kulmay amiirka dalkaasi iyo dhaxal sugaha amiirka ee boqortooyada sacuudi arabiya waxay dhinacyadu ka wada hadleen arrimo khuseeya gaashiga dhinacyada iyo sidii dowladda soomaaliya loo taageeri lahaa kooxo hubaysan ayaa toddobaadkan magaalada muqdisho ku dilay xogiyihii guud ee ururka haweenka qaranka canab cabdulaahi xaashi iyo axmed xaashi xirsi oo ay dhashay batuulla axmed gaballe oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed weerarkaasi waxauu ka dhacay via roma ee degmada xamurweyne ee gobolka banaadir waxaana gaari ay la socdeen dadkaasi lagu horgooyay gaari kale dabadeedna rasaas la huuyey sidoo kale qarax ayaa toddobaadkan ka dhacay magaalada muqdisho kaa oo sababay inay dhintaan toddoba ruux tiro intaa ka badan ay dhaawacmaan gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa waxa uu ku qarxay meel u dhow bacadlihii hore ee degmada xamurweyne ee gobolka banaadir waxaana dadka dhintay u badnaayeen dad gaari rakaab ah ay saarnaayeen oo xaafadahooda u rawaxayay wasaaradda amniga dowladda soomaaliya ayaa waxay sheegtay in ciidamada ammaanka ay toddobaadkan gacanta ku soo dhigeen rag lagu sheegay in ay al-shabaab ka tirsan yihiin islamar ahaantaasina ay magaalada muqdisho ku daadinayeen waraaqo dadka gobolka banaadir ku dhaqan khalkhalgelinayay ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo wafduu hogaaminayo oo ka qaybgalay shirkii golaha guud ee qaramada midoobey new york ayaa toddobaadkan soomaalida ku dhaqan magaalada washington iyo deegaanada kale u dhowdhow waxa uu u jeediyey khudbad halkaas uu kula kulmay jaaliyadda soomaaliyeed ee maraykanka waxa uu ra-iisul wasaaruhu sheegay in soomaaliya ay cagta saartay dhabo wanaagsan islamar ahaantaasina waxa uu ugu baaqay jaaliyadda soomaaliyeed ee dibadaha inay dowladda soomaaliya taageeraan ra-isul wasaaraha ayaa isla toddobaadkan magaalada muqdisho dib ugu laabtay waa tahay aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad badankiin laga yaaba inaad la socotaan waxaa xiisadii siyaasadeed ay ka jirtay deegaanada galmudug gaar ahaan maamulka galmudug oo dhowaantan isku khilaafay go'aan madaxweynaha maamulka galmudug uu soo saaray oo ku haddanaa in maamulkiisu taageerayo dowladaha imaaraadka carabta iyo sidoo kale sacuudiga go'aanka ay ka gaareen arrinka waddanka khadar taasi waxay keentay in madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo xubno kale oo maamulka galmudug ka mid a ay go'aankaasi ka soo horjeestaan islamar ahaantaasina ay dhinacyadu isku khilaafaan arrimahaasi sidoo kale xubno ka tirsan maamulka galmudug oo iyana toddobaadkan ku shiray magaalada cadaado oo xubnaha baarlamaanka ka mid a ayaa waxay sheegeen inay kalsoonidii kala laabteen madaxweynaha maamulkaasi axmed ducaale geelle xaaf sidoo kale xubno ka tirsan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kana soo jeeda deegaanada galmudug ayaa gaaray magaalada cadaado kuwaas oo dhexdhexaadin halkaa u tagay waxaana ay sheegeen inay ku guuldaraysteen inay heshiis dhex dhigaan xubnaha maamulka sare ee galmudug iyagoo dowladda soomaaliya ku eedeeyey inay faragelin ku hayso maamulka galmudug haddaba arrimahani iyo sida ay wax u socdaan iyo waxaa dhibaatada salka ay ku hayso ayaan jeclahay inaan kala sheekaysto maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaana uu ku sugan yahay magaalada muqdisho maxamed bal qabsiga asliyan muxuu salka ku haya bismillahi jamaal aan salaamantaa adiga dhegeystayaasha marka hore dabcan arrintan laba noqdo ama laba arrimood ayaa loo tiirinayaa inay khilaafkan hadda keenay ay salka ku hayaan qaar ka mid a xildhibaanada ama maamulka meesha waxay aaminsan yihiin in ay jireen abaabullo hore oo madaxweynaha ka dhan ah oo ay wadeen qaar ka mid a baarlamaanka qaarna waxay aaminsan yihiin in systemkani hadda uu ku yimid arrinta go-aanka uu ka qaatay qatar marka laisku soo duubana waa arrin runtii ka dhex dhalisay khilaaf xoog badan oo gaartay in yacni qaar ka mid a xildhibaanadu ay sheegaan inay madaxweynihii xilka ka qaadeen marka sida rasmiga ah oo xaqiiqada ku fadhido ilaa hadda cid banaanka keenta ma jirto laakiin labada arrin laisku hayo dadkana hadda ay gacanta ku fiiqayaana labadaas arrin ah marka waxaana loo badinaya in arrinta heshiiskii qatar uu la galay madaxweynaha xiriirka ugu jaray qatar inay xoogeeda keenayso qaarna waxay leeyihiin waaba ka horreysa hawshaan oo dagaal hoosaada ayaa socday oo madaxweynaha la rabay in meesha loogu wareejiyo marka labadaas arrimood ayaa marka isqabqabsigan maamulkan galmudug isagu laf ahaantiisu hadda doonaya inuu sarakaco oo maamul ahaan uu istaago isqaqabsigan maxay saameyn ku yeelan karaysaa socoshada iyo awood yeelashada maamulka
jamaalo marka si loo fiiriyo horta gobolkani gobol dhaqaale kaabayaal dhaqaale lamaahan dekeda iyo erboora iyo canshuur midnaba maamulkani ma qaado dabcan maamulkan waa maamul yani curdun oo hadda laba sano iyo wax lamida jiro marka taas waxay meesha ka saaraysaa in xarakaad badan ay samayn karaan ama horumar marka horumarka waxaana marka dhanka kale loo dhigay horumarkana waxaa hadda curyaaminaya haddii ba la oran lahaa waxbaa la qaban lahaana iska qabsigan hadda cusub ay madaxda wajahayso muddo dhowr bilood shan bilood gudahooda in arrintan hadda timaado marka dad badanna waxay tilmaamayaan xataa haddii arrintan hadda adiyaad waxaaf ama madaxweyne meesha ka baxo kan kaloo imaan doona waxay noqon doontaa waddo dadku ay wada maraan oo qolo walba markeeda in ayadana ay gamuunkeeda qaadan doonto marka wayna caqabad bay ku taha maamulkaas oo waxaa waaye waxay dib u dhigi doontaa in maamulka waxqabad la yaqaano uu ka yimaado marka waa tahay soomaali badanna soomaali badanna waxay aaminsan yihiin in yani nidaamkan federaalkaba aysan weli yani bisayl badanba u jirin ama fahan waayahay maxaa la gudboon marka bulshada ee maamulka galmudug iyo madaxdooda iyo sidoo kale deegaanada kale ee laga yaabo in saameyn ay ku yeelato arrinkani sida horta jamaal oo muuqataba waa dad badan oo waxay aaminsan yihiin ama in siyaasadda siyaasadahan hadda maamulkan galmudug ku socdaa yihiin duufaan laaran jiyo badan leh marka dabcan dadka waxay mar walba ku gowracan yihiin ama ay ka dambeynayaan waxay tahay dadka hoggaanku u ah habka ay wax u maamulaan iyo siday u socdaan maxaa yeele ayagu waa waa bulsho la xukumo marka mar walba qofka ku xukuma ayaa hawsha iskale marka hawshan waa hawl isku xiran oo ilaa madaxtooye ilaa wasiiro seenta is haysato aan dhaweyn waayo marka waana hawl maamul goboleedyadoo dhan sida dad badan aaminsan yihiin wada taaban doonto miyaanay marka dadka deegaanka xaq u lahayn haddii maamulka sare meel aysan dadku jeclaysan uu ku wado inay ka hadlaan oo ay dhahaan bal sidaa maahane u kaadi waa la hadli karaa oo hadalku moogtahay ficilkaa ka wanaagsan maxaa yeele soomaali way wada hadlaa markastaa la hadlaa haddaba hadal cadaado waxaa ka socda hadalla iyo odayaasha dhaqankii kulli xasaradan aad bay ugu soo jeedaan oo maamulkaani inaan aan isbeddel lagu sameynay u taagan yihiin laakiin markasta waxaa ka xoog badan yani dowladda federaalka waxay aaminsan tahay iyo fargelinta ay samaynayso aad baad umahadsan tahay maxamed kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuurre maxamuud oo ka faallada arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkana intaasaynu ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jira idinla socodsiinaya ibraahim daanduray iyo weliba caashe ibraahim aadan cashuud
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waa tahay caasho warqadda ugu horreysa adleway
waa tahay dhambaalka ugu horeeya ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahim ow haddaan soo qabto waxay ka timid oo marka ugu horreysa waxaa la yidhi waa tahaniyad dhalasho waxaana diraya cabdirasaaq xaaji aadan cali xaaji aadan xasan xaaji aadan iyo mustaf xaaji aadan ambasadar cabdiwahaab macalin maxamed xaaji aadan iyo hooyo raxmo xaaji aadan iyo hooyo xaliimo axmed faarax nimco abuukar xaaji aadan iyo shukri abuukar xaaji aadan iyo maryan abuukar xaaji aadan iyo khadro abuukar xaaji aadan iyo safiyo cabdulle axmed iyo cabdixakiin abuukar xaaji iyo xaaskiisa iyo cabdulqaadir abuukar xaaji iyo cabdifataax abuukar xaaji iyo xaaskiisa iyo cabdiraxmaan abuukar xaaji aadan iyo sidoo kale ibraahim rashiid macalin cabdulaahi iyo zakariye cali xaaji aadan waxaa kaloo dhambaalkan aad u dheer dadka ku jira ka mid a zakariya cabdiraxmaan xaaji aadan iyo fardowse cabdiraxmaan xaaji aadan iyo yaxye cali xaaji aadan iyo ugu dambayntii nuuradiin xasan xaaji dhammaan reer xaaji aadan gacme oo kala jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxay tahani dhalasho u dirayaan nuux muuse berjeeb waa waryaheena magaalada garoowe iyo hodan abuukar xaaji aadan oo wiil ugu dhashay magaalada buulo burde ee gobolka hiiraan taariikhdu markay ahayd sideed iyo tobankii bishan sebtembar ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban wiilkaasi waxaa loo bixiyey jamaal nuux muuse waa la yidhi anna birjab baan ku darayaa soo weynow oo noqo kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba waxtaraamin waa tahay dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray raxmo cusmaan nuur iyo caruurteeda iyo deeqo cusmaan nuur iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo yurub cusmaan nuur iyo caruurteeda umulkhayr cali ubax jaamac cumar iyo maryamo axmed iyo caruurteeda iyo faadumo xaaji iyo mahad cusmaan nuur iyo cabdi calas cusmaan iyo awowe cabdi xaaji suldaan iyo ayayo qaali macalin maxamuud waxaana ay jecel yihiin dhammaantood dadkaasi inay taaniyad gaarsiiyaan hooyo zahro cusmaan nuur iyo waxay yidhaahdeen maxamed cabdi xaaji suldaan oo dhowaan wiil uu ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas oo loo bixiyey zubayr maxamed waxa ay leeyihiin zubayrow soo barbaar noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa heesta ugu horreysa ee barnaamijka ibraahinow heesta ugu horreysa caashe dhegeystayaashan aan u soo qabanayno galabta waa legdamaay waana codkii macaanaaye fanaanka axmed cali cigaal
iyo axmed cali cigaal ayaan intaas kaga gudbaynaa caasho
dhinaci dhambaalada ayaan guda gelaynaa intaadan heesta kale ibraahinow soo qaban galabtu waan arkaa waa darandoori heesaha intii horena waad ka soo badisay bal dhambaalkan aan soo qabto waad salaamantihin baa layidhi v o a waa axmed cali cumar oo jooga gaarisa baa la yidhi tahaniyad dhalasho farxad leh waxaa diraya malaha isagaa soo qoray hooyo xaliimo maxamed iyo qureysho maxamed aadan iyo xaaji cabdi mahad cumar iyo xaaji xuseen cumar iyo xaaji cabdulqaadir cumar iyo cali cumar nuux iyo yuusuf cumar nuux iyo ismaaciil cumar nuux iyo kamas faarax iyo injineer burow baa la yidhi iyo nuur shalle xuseen iyo cabdiraxmaan xuseen cumar waxaa kaloo dhambaalkan ku jira nuur shalle xuseen iyo cabdiraxmaan xuseen cumar dadkan waxay kala joogaan nairobi iyo gaarisa iyo sidoo kale abakorey iyo habas weyne baa la yidhi dhammaantoodna waxay tahaniyad farxad leh u dirayaan lamaanahan kala dhicin bay yidhaahdeen maxamed cali cumar iyo aafadiisa saamiya abuukar cali oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ee dhadhaab wiilkaasi waxaa magaciisa looga fadhiyaa baa layidhi daadihiyaasha caashacuud iyo daandure waa tahay wiil baa gaarase ku dhashay magaciisaa nala soo weydiiyey waxaan annaguna dib ugu celinaynaa isla waalidkoon leenahay magacii aad la jeclaataa waa tahay caasho heesta kalen dhegaystayaasheenna u cayaarayno galabta waa heesta alkudhigeedu yahay foos fanaanka cabdinuur daljir
tahay intaas haddaannu ku dhaafno heestaal kudhageedu ahaa foos iyo fanaanka cabdinuur daljir bal dhinacii dhambaalada haddaan mar kale guda galno ibraahimo bal dhinacaaga waxaa noo baaqayaa cabdirasaaq xaaji aadan iyo cali xaaji aadan iyo xasan xaaji aadan mustaf xaaji aadan iyo waxay yidhahdeen ambasador cabdiwahaab macalin maxamed xaaji aadan iyo hooyo raxmo xaaji aadan iyo hooyo xaliime axmed faarax iyo nimco abuukar xaaji aadan shukri abuukar xaaji iyo maryan abuukar xaaji dhammaantood iyo dhammaan reer xaaji aadan gacamey oo kala jooga soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan nuux muuse birjaab waa wariyana v o a ee puntland iyo waa wariyahana v o a ee garowe iyo hodan abuukar xaaji aadan oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen buuliburta gobolka hiiraan waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey jamaal nuux muuse waxaana ay bogu baryaan inuu noqdo jamaalkii soo barbaara oo soo weynaada annaguna aamin ayaan leenahay
dhinacii heesaha mar kale haddaan u jalleecna ibraahim oo waxaan soo qabanaya heesta saddexaad ee barnaamijka ee toddobaadkan dhegeystayaashaan u hayno waa maharsanna cusmaan maxamed gacanlow iyo magool
waa halkiisii heshiiskii dhexdeenu hana qaadayo halis baanahe waa halkiisii heshiiskii dhexdeenu hana qaadayo halis baanahe hadal miyaan karaa miyaan aqaan hadal miyaan karaa hurda miyaan aqaan daftaygu hoqaado aday midaygi ku raacdee hadda halkaynu joognaa ma hiilinbaa ma hirsaraa ma dhulkii hoosa waabaneeda daabe hadda halkaynu joognaa ma hiilinbaa ma hirsaraa ma dhulkii hoosa waabaneeda daabe nabar horaan qabaa hurguma soo baxsho nabar horaan qabaa hurguma kasoo kasho dabtaydii horqaado aday edkii ku raacdee haddaa halkaynu joognaa ma hiilinba ma hibsaraa ma dhulkii hoosa waabaneeda daabe hadda halkaynu joognaa ma hiilinba ma hibsaraa ma dhulkii hoosa waabaneeda daabe mahadsanaa codadkii cusmaan maxamed gacalow iyo xalimo khaliif mugool haddaan intaasi kaga gudubno dhankii dhambalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan caasho waxa uu naga soo gaaray aabe heybe cumar xasan iyo aabe macalin cabdicasiis iyo waxay yidhaahdeen maxamed heybe cumar iyo abshir heybe cumar iyo xuseen heybe cumar iyo axmed heybe cumar iyo deeqa heybe cumar xasan heybe cumar maryamo heybe cumar deeqa bacluul iyo khadra bashiir iyo waxay yidhahdeen xasan maxamed absuge iyo saxardiid xaashi ardaale iyo xildhibaan xamde muuse iyo dhammaanba asxaabta waxay kala joogaan etoobiya soomaaliya kenya iyo south africa waxayna jecel yihiin inay taaniyo dhalasho gaarsiiyaan bashiir cayba cumar iyo waxay yidhahdeen afadiisa ruqyo macalin oo gabar ay ugu dhalata bay yidhahdeen gaarisa gabadhaasi oo loo bixiyey samsom bashiir waxay leeyihiin allaha ka dhigo tii soo weynaata oo dadkeeda iyo dalkeeda manfacda aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu ka yimid aabe xaaji cali saciid xaaji iyo cabdiweli cali saciid xaaji iyo malyuun cali saciid xaaji aamine cali saciid xaaji iyo awoowe xaaji xuseen cumar ayeeyo sacdiyo sheekh cabdulaahi iyo aabe cabdirashiid xaaji xuseen iyo hooyo zahra shariif abuukar iyo ifraax cabdirashiid xaaji iyo khadar cabdirashiid xaaji iyo najma barkhadle warsame iyo faadumo cabdirashiid xaaji iyo sidoo kale samsam xasan xaaji iyo farxiyo cabdirashiid xaaji iyo maxamed cabdirashiid xaaji waxay dhammaantood tahaniyadda u dirayaan cabdirashiid cali siciid oo gacal lagu naanayso iyo sucaad xuseen cabdi oo araskoodu uu ka qabsoomay baa la yidhi kentucky dalkan maraykanka waa gobolka kentucky dalkan maraykanka waxay leeyihiin isku waarah oo noqda labadii isku raaya ubad khayr qabana kala hela aamiin xaggii heesa ayaan ku noqonaynaa heestii baxnaano ayaan idinhaynaa iyo codkii maryan mursal ciise
haddana bayr isku yeelay hadaa qooyay bogayga haddana hoos ka bilowbay hadaa caashiq la booyay haddana bayr isku yeelay hadaa qooyay bogayga haddana hoos ka bilowbay baxnaanaadaydi daru ka soraynti wabarkuma taalehe baxnaanaadaydi daru ka soraynti wabarkuma taalehe waxaad la bogtee la bogsan weyda bashaaradaada banaanka u soo saar waxaad la bogtee la bogsan weyda bashaaradaada banaanka u soo saar
haddaan intaas ku dhaafno baxnaana iyo codka maryam mursalla dhinacii dhambaalada ayaan mar kalanba qaadayna ibraahim ou dhambaalkan wuu dheer yahay waxaana dadka diraya ugu horeeya aabe xirsi xaashi faraale iyo hooye xabiibo qoslaaye iyo hooye maryan cusmaan iyo axmed xirsi xaashi iyo cubayd xirsi xaashi iyo cabdirasaaq xirsi xaashi iyo cabdulaahi xirsi xaashi iyo ubax xirsi xaashi iyo sidoo kale cabdulaahi gurey iyo faarax cabdi macalin waxa uu ku magac dheeryahay faataxo iyo jamaal cumar xaaji iyo sidoo kale mahad kilic warsame iyo cabdulqaadir juun bare iyo bashiir sheekeeye iyo cabdiwaaxid cismaan cumar iyo cabdulaahi sheekh maxamed shaakir dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layiri waxay tahaniyad aroosa u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa layiri waa taafarta iyo faraatiga haye xasan xirsi xaashi waxauu ku magac dheeryahay faafaale iyo marwadiisa faadumo sahra sheekh maxamed shaakir oo arooskoodu ka dhacay magaalada guriceel ee gobolka galgaduud waxaan leenahay bay yidhahdeen allaha idinka dhigo labadii isku waara obaad khayr qabana kala hela aamiin annaguna aamiin ayaan ku daraynaa
waa hagaag xaggii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa dhegeystayaasheenana waxaan u soo qabanaynaa ihano oo ihano waan kaa helay ihano haye yaa ku luuqeeya codadkii macaanaa waa codadkii labada fanaan ee cabdicasiis iskalaaji iyo hodan cabdiraxmaan
haween tan kala bixin hablaha ka tilmaantay iyogutuu igu darin mudaba ku hadraayay haween tan kala bixin hablaha ka tilmaantay iyogutuu igu darin mudaba ku hadraayay
aad baan uga xunnahay barnaamijkeennii hambalida iyo heesaha inaannu eh, meesha ugu dambaysa idin kaga jirno idaacadda v o dala socodsiin ismaaciil xuseen farjar iyo weliba anigoo maxamed calaad xasana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo barnaamijkii oo cashe ibrahin aadan caashicuud iyo daanduray ay inoo wadeen oo halkaas nagu eg
inuu beenina jilaayey adaa boqorow ogaye ibixiyo iga badbaadi anoo beersi maraya hadduu badda boyn ka raacay inuu beenina jilaayey adaa boqorow ogaye ibixiyo iga badbaadi haddaan boogsadoon karaysto sidaan uga habooda caashaaq jacaylba haddaanu booyo haddaan niin damba u baroorto haddaan baxsano idhaahdo ayga balaayaba hayga raacdo haddaan boogsadoon karaysto sidaan uga habooda caashaaq jacaylba haddaanu booyo haddaan niin damba u baroorto haddaan baxsano idhaahdo ayga balaayaba hayga raacdo baxdowga ninkaan u qatay jacaylkii bari samaadka bishaarada igu yeere bilqayrkana ugu jawaabay baxdowga ninkaan u qatay jacaylkii bari samaadka bishaarada igu yeere yarkii barkayga safay yarkii bagay salaaxay inaanan baaraha rugaynin yarkii bahday fariistay yarkii barkayga safay yarkii bagay salaaxay inaanan baaraha rugaynin markuu ka bogtu ogaaday hadduu badaaligu jiray inuu boholli qodaayay adaa boqorow ogaye ibixiyo iga badbaadi markuu ka bogtu ogaaday hadduu badaaligu jiray inuu boholli qodaayay adaa boqorow ogaye ibixiyo iga badbaadi haddaan boogsadoon karaysto sidaan uga booda caashaaq jacaylba haddaanu booyo haddaan niin damba u baroorto haddaan baxsano idhaahdo ayga balaayaba hayga raacdo haddaan boogsa bogsadoon karaysto sidaan uga booda caashaaq jacaylba haddaan u booyo haddaan nin dambe u bararto haddaan baxsano idhaado gabaraayaba hayga raacdo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.